qowlka jumhuur ahlicilmiga qabaa waxa weeyaan inaan wax munaasaba leeya meeshan aana jirin shajaratun waa geed soo maha geed baa lagu magacaaba shajara waa waa lafdigaas geed baa la yihahdaa jidaarun waa gidaarkaas waad garat soo maha xajarun waa xajar waa dhagaxa saasaa lagu magacaaba iyadaan loo egin marka lafdigan xajar iyo maxaan ku dhahdaa macnaha uu xajarku musamaha naftiis uu leeyahay iyo halkaa munaasaba laga dhahaarin baa saa loogu magacaaba kaasi markaa waa qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan nin la yahaa cabaad ibnu sulaymaan asaymari oo muctazili ah ayaa isagu arrintaa ka duwanoo wuxuu leeyahay maya waa in lafdi kasta iyo macnihiisa ay ka dhexeeyaan maxay munaasaba ay ka dhexaysaa aayadda maxaa looga khaas yeelay laguma khaas yeelin bu kulim lafdigan maxaa de cantakee lagu sheegay shajaara maxaa geed loo yidhi munaasaba ma jirta saasuu markaa ninkaasi meeshaasu maray laakiin qawlkaas waa qowl daciifa oo waxaa radinaya oo tusaalaba dee kuwo ah luqada nafteediiba waxaa la hayaa lafdi keli ah luqadii in lagu idlaaqayo de innago hadda luqadii carbeed baynu ka hadlaynaa in lagu idlaaqayo laba isu bid ah aljawnu jawnka maxaa la yihahdaa ya alabyadu wاlaswad jawn aswadkana waa la yihahdaa maxaa kao la yihahdaa abyadkana waa la yihahdaa marka dee luqada carbeed waa loo yaqaanaa labadaaba waa laba isu bid ah haddii la yaha marka munaasabo lafdigu waa inuu macnaha munaasib yahay hadday naano jon lafdu jawn joonkii baa gaara magaceedi la aadi jawn lafdu jawn hadday naano wuxuu munaasib yahay cadaanka madow dee munaasib ba noqon soo maha hadday naano jawn wuxuu munaasib yahay madowga cadaan munaasib ba noqon soo mahad de markaa saad u kala guri hadda saymarayo hadda ninkaagi amshawadayo arrintii kala durba markaa la ohanaya xaggaad u kala wadaysa waxaa kaloo dee lahay way fara badantay kuwa noocaas o kale ah alqur luqada maxaa looga yaqaana aduhur walxayd baa la yihahdaa wuxuuna yidhi de quri markaa si ku wado waa inuu munaasib wixii lagu magacaabo waa inuu munaasib u noqdaa waayo haddaynu naha qurci wuxuu munaasib u yahay xaydka dee markaa duhur munaasib ma noqonin sooma sababtana daba leeyihi duhurgii waa munaasib waxaa loo yaqaana maxay duhurgii qurci baa loo yaqaana oo maxaan ku rahay qurigii waxaa loo yaqaana xayd baa loo yaqaanaa waaye aljalaalu alkabiiru wasagiirba waa la yihahdaa waxa weynaya wax yarba waxaas hormaa dee lagu dushinaya marka waxaa laleeyahay suuragal ma aha in la yihahda lafdigan markii la dejiyey munaasaba in loo eego leeya lafdiga macnihiisa waa in laisu eega arrintaasi arrin saxa oo sugan maaha waana daahir fasaad arrintaas arrin daahir fasaad wuxu walaa yushtaradu lama shardiyo munaasabatu lafdi lafdiga munaasabadiisa lilmacnaa macnaa uu munaasib u yahay arrintaa lama shardiyo khilaafan mukhaalifiina xaalaan khilaafayno licabaadin cabaad ninkale aan khilaafayno xayu meelo ahbata uu sugay marka hadalkaa uu sugaya isagubay tawjiihiyeenoo laba qowl baa markaa ku jira hadalkiisay tawjiihinayaan marka si ujeedo bimacnaa annaha xaamilatun lilwaadic cala alwadci wa qiila bal kaafiyatun fii dalaalati lafdi cala almacna wa hadalkiisu ma la tawjiihiyo faqiila qiila wuxuu leeyahay asbathaa waa sugay bimacnaa macne annahaa munaasabadii xaamilatun ay tahay xambaaraysa lilwaadici cidda dejinaysa ku xambaaraysa cala alwadci dejin ku xambaaraysa oo markaynu leenahay munaasaba meeshii jirta munaasabadaasi marka waa ta ku xambaarta ciddii dejisay ama allah ha ahaato ama kayrba ha ahaatee oo waadica marka way inooman doonta ayaa dejiye luqo luqaduba tawqiifiya makankana hadalkaas waa inooga socdaa marka ciddii dejisay ta ku xambaartay weeye munaasabadu ta ku xambaartay in lafdigaa ay shajar ay tahay waa geed xajar waa dhagax jabal waa buur markaa taa ku xambaartay ciddii dejisay inay saa tidhaahdo baa munaasabadii ah markaasi waa mid oo marka hadalku wuxuu tawjiiha ku socda hadalkiisa waa la tawjiihaya ninkii saymari ahaa waqiila qiil wuxuu leeyahy bal e kaafiyatun fi dalaalati lafdi cala almacnaa yani tilka munaasaba munaasabadaasi kaafiyatun ta ku filan weeyaan fii dalaalati lafdi lafdiga tusintiisa cala macnaa macno uu kutusiyo ta ku filan weeye oo lafdigaas inuu macnihii uu kutusiyo iyadoo aan u baahnayn wadci iyadoon wadci loo baahnayn iyo dejin ta ku filan weeyaan taasaa munaasaba la yidhahdaa oo hadalkaas marka waa un labadaa qowl waa un wuxuu ku socdaa un hadalkaa ninkaas ay marka horba iska faasi macno weyn male un bay rabaa inay tawjiihiyaan oo kana wuxuu leeyahay lafdigaa dalaaladiisu macnaa inuu kutusiiyo ee kufilaansha ee arrinta ku filan ee tilmaantay ayaa munaasabadii ah oo aan loo baahnayn iyadoo markaa wadciga loo baahnayn bay ku tawjiihiyeen innaha iyadu xaamilatun weeye ee munaasabadii lilwaadica al wadci waqiila bale eh kaafiyatun weeye ku filan munaasabadu fii dalaalati lafdi lafdiga tusintiisa cala macna uu tusiyo iyadoo loo baahnayn wadci weeyaan bay leeyihin markaa laba qowl oo tawjiihinaya hadalkii saymari unbaa intaa dambe uu ku sheegay واللفظ موضوع للمعنى الخارجي الخارجي لا الذهني خلافا للإمام وقال الشيخ الإمام للمعنى من حيث هو قل هو اللفظ لفظي موضوع وحلودتشي للمعنى الخارجي معنى خارجي آية لودتشي لا الذهني كي ذهني قاتل لودتشي خلاف المخالفين حالا خلافين للإمام إمام كان خلافا الإمام الرازي وقال الشيخ الشيخ وحول الإمام إمام كان شيخ محوجه وأبيه للمعنى هو موضوع كي لو دجيوي للمعنى معنى لو دجي من حيث هو يعني سدوية أو معنى حقيقة وأن قيد دينية يقيد خارجي تنوضا وكان وحكا الله يا لفظك المحل لو دجي لفظك السقرة oo gaar ahaan hawshan waxa ku dhacday bay leeyihiin bi asmaa ul ajnaas oo nakiradii rajul insaan iyo inuu asaba alaba yani suura kala ku tabaqiina ee waxa jira marka waxa la yiraahdo macna khariji iyo macna diin hor in la fahmaa muhiimna macna khariji waxa weeyaan waa waxa muuqda macna muuqda hadda taasi waa waa amuud sawma ee ka muuqda marka amuud ee macna khariji waa ka muuqda tirkaas macna dihina wuxuu noqonayaa dee dihnigaaga adaan camuud ba fiirin baa dihnigaaga wax kusoo dhacayaan soo maa dihnigaaga waxba dhici karta wax waa ka duunba inaad camuud utaqaan soo maa marka dihnigu waxbuu suuraystaa waxa uu suuraystaa waxaana mar khayaal buu iska aadaya oo isagoo hadda kaa khilaaf kama taagna in kaa uu khayaalku aaday in loo jeedo maalan dihnigu wuxuu suuraysanayaa وهو مركا بما يتصوره العقل يعني معنى ذهن ليه هو ما يتصوره العقل عقل مو صورته أما واقعها مطابقية أما يعني مطابقين إيه جبل ياقوت أو كلا شرحكم كنا ما نخافه جبل ياقوت أما جبل ده مو ده يا هلك في طالب مسك صورة سنة بحر زيبق وحزيبق لها بطء وصورة سنة وعليه خيالك عقله ذهنه وسكتها وميرا وحن خارجك أنك أنواقع وكلها مسكها عقله كايسا خلاف كما تاغن ان لو جيدو waa isagu suuraysan weeyaan kaas oo markaa de ka loo jeedo laakiin waxa loo jeedaa wixii ee khaarijka ku leh muuqaal ku leh lafdigii makaan muuqdaba markaa laga hadlaya mise kadiiniga ku jira oo kadiiniga ku jira waxay dadku saa soo yeer dhaweynay مثلا هذه لي رجل اما انسان بدا انسان هذه لي انسان لفظها انسان dihniga markaad ku suuraysanayso dee wuxuu noqonayaa waa qadriga mushtaraka ah oo insaaniyadda ah ee madaxa kugu jirta oo makhluuqaad fara badan oo insaan la yidhaahdo ayaa lafdigaa wadaagsada wayna fara badan yahi soo maha dihniga arrintaas kugu suganta insaan baa la yihahdaa marka kaasi waa macna dihni soo maha macnahaas waa qadrigaa mushtaraka ah oo maskaxda ku jiro maskaxda kugu jira ee dihnigu suuraysanayo ayaa waxaa la odhanayaa manaa waxa weeye macna dihni la odhanaya marka waaqaca loo yimaado ee xagga loo yimaadana dee insaanka waxaa ka mid ah zayd iyo camr iyo jaamic iyo ila akhirih marka waxay leeyihin insaan oo kale markay haba suraysto lafdiga alinsaan ma macno dihniba oo waa macno dihniga ku sugan oo qadrigaa mushtaraga insaaniyada la suraysanaya mise waa macno khaarij ah markaasaa khilaaf baa ku jeergna waxay leeyihin waa macna khaarij oo insaanka banaanka jooga baa laga hadlayaa zayd iyo camar iyo kuwaas laga hadlaya insaan marka la yaqaarna waxay leeyihiin waa macno dihniyaho dee khaarijka laga heli maayo oo macnaha mushtaraka ahee insaaniyaddu dihnigun bay ka suura galta laakiin banaanka marka la yimaado ma joogo waayo zayd camar waa ka duwanya warka ma garata qof qof lamida miyaa jira qof waliba qofkana isu kama duwana qof waliba insaaniyad ha la yidhahdo insaan ba ha la wada yidhahdee laakiin marka waaqaca loo yimaado qof waliba qofka kale waa ka duwan oo zayd camar waa ka duwan yahay jaamac cumar waa ka duwan yahay magacaantu haba ka wada dhexaysa haday doontee laakiin waa kala duwan yihin saas darteed ba wuxuu ku leeyahay alinsaan waxaa weeye marka la lafdiga alinsaan waxaa loo dejiyey macnaha dihniga ku jira warka marka hadda ma soo haysa macnaha dihniga ku jira haddaynu sii wadno macnaha waxa weeye insaan xagga macnaha khaarijka mawjuud maha bay kuleeyihi khaarijka mawjuud maha see baanay mawjuud ahayn dee macno kulliyaa ka dhexeeya oo dihnigu suuraystay macno kulliyaa ka dhexeeya oo maxaa suuraystay dihnigii caqligaa suuraystay oo wax insaaniye la yidhaahdo yaa ka dhacaysa laakiin marka khaarijka loo soo baxo waxay noqotay qof waliba inuu qofka kale ka duwanaado wa garan soo maa taas marka waxaa weeyaan macnaha dihnigu waa kaas saas darteed waxay leeyihin lafdigan marka haddaba ma macnahan khaarijka ayaa loo dejiyey mise macnahan dihniga ayaa loo dejiyey ka saddexaad muxuu noqonaya macna saddexaad jira oo isagu le waa macno haali o waa macnaha xaqiiqiga un waa limuطlaqi macna iyadaan lagu qaydaynin dihnina maxayaan lagu qaydaynin khaariji aan lagu qaydaynin aanu nidhaahna un waa macnaha masalan insaaniyadda ah ma waa macnaha rajul oo kale rajul loo yaqaano midna labadaa ha midcsan saddexdaa qowlba meesha waa ku jiraan waxaysa jumhuurta u badinayaan in wujuudu daahirkaas oo macnaha mawjuudka khaarijka ay loo jeedo oo waxa loo dejiyay lafdiga inuu yahay macnaha khaarijka oo shajarat marka idhahdo dee geedkaasa loo jeeda oo markaan rajul idhaahdo dee waa ku dhacaysaa qof kasta rajul waa kan kaan rajul yihahda hadday xitaa la yidhaahdo ishtiraaga xaggiisa mushtarakiin waxbay ku yihiin waa hadday yidhahdeen insaaniyadii la heli maayo waa la helayaa waxay kaga duwan yihiin makhluuqaadka insaniyadda soo saas ma oo marka rajul la yidhaahdo lafdigaa man- macnaha dihniga ku jira ee rujuliyadu dihniga baa ku sugnaato laakiin markay khaarijka usoo baxayso waxa weeye dee rujuuladii waa joogtaa oo waxbay wixii kale kaga duwanaadeen marka macnaha in khaarijka loo jeedo oo waxaa muuqda ee daahirka muuqda in loo jeedo macnahaas in loo dejiyey baa marka qowlka raajixa ah qolyahan masalan dihniga la tilmaamaya waxay dhahen waxaa loo daliishanaya in loo jeedo macno dihniga qofkii markuu shabax halkaa ka arko waxbaa meel uga muuqday mututuug baa meel uga muuqday markaasuu yidhi waxaa u muuqday waa dhagax haadaa xajaru dhagax wey de hadda waa magacaabay sooma jeeda maxaa u ka magacaabay magacawgi dihni ku dhacay sooma waa dihni waa magac wixii in yar kadib waa la dhaqdhaqaaqeeno markaasuu yidhi waar wuxu maaha dhagaxe waa shajara shajaratun waa geed buu leeyahy macnahaas xagay ku sugan yihin marka waa dihni haye in yar kadib wuxuu waabaa soo socdaa wax soo dhawaaday noqdeen oo soo galeen muxuu noqday rajul buu noqday insaan haadaa rajulun marka wuxuu leeyahy mar haddii dee dihnigii wuxuu uu ku jiray qofku uu saaba u magacaabayo oo uu leeyahay waa dhagax oo dihniga ku odhanayo waa waa rajul oo waa kan dee waxaa loo dejiyay lafdiga kan waa waxa dihniga u yidhi oo garta sooma lakin waxaa lagu bushinaya taasi waa un biictibaari danigi waa xagga danigiisa oo ictiqaadkiisa iyo danigiisa wayaan isbedbedan karin ee shaygani mid un buu ahaa wixii muuqda insaan buu ahaa soo maha insaan un buu ahaa laakiin tagyiir tagayurkan dhacay ee marna xajar marna maxay shajar marna insaan intuba waxay tagayurkani waxa weeyaan waa bixasabi dani ictiqaadkiisa oo diinigiisa qaldanaa ee mid un buu ahaa taana saasaa lagu bushiy waayo wuxu walafdu lafdigii mawduucu mid loo dejiye weeyaan lilmacna alkhaariji macnihii khaarijiga mid loo dejiye weeyaan la dihniyi dihnigii looma dejin khilaafa almukhaalifiina xaalan khilaafayno lilimaami imaam uraazi oo markaa isagu maxay qaba in macnaha dihniga uu yahay uraazi ayaa qaba wa qaala shaykhu limaam wuxuu leeyahay huwa mawduucu mid loo dejiyey weeyaan lilmacnaa macna ayaa loo dejiyey min xaysu huwa uu yahay oo macnaha macnihii xaqiiqiha baa loo dejiyado adoon qaydkaa dihnina fiirin qaydkaa khaarajina eegin macnihii xaqiiqiha baa loo dejiyey buu leeyahay walaysa likulli likulli macnan lafdun bal kullu macnan muxtaajun ilaa lafdi walaysa lafdun lafdi ma ahaanin likulli macnan macno kulligii yani maxaanku lafdu uma sugnaanin waayo bal eh allafdu lafdigii kullu macnan macno kulligii buu u ahaaday macnahaasoo muxtaajun loo baahan yahay ee lafdi lafdi loogu baahan yahay halkan wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan waajib maaha in macno kastaba lafdi loo dejiyey oo alfaada iyo macaanida waxaa kala badan macnaha macnuhu dee waa hayrumuntahi bay kuleeyihin laakiin wixii macno loo dejiyey lafdi loo dejiyey waa macnihii markaa xaaje iyo baahi loo qabo taasi markaa waa shay iska waadaxa oo dareenkeeda qof waliba u fahmi karo oo hadda rawaaixda urta waxa urta la yihahda waa intaasoo nooc udgoonka qudhiisa ayaa wuxuu yahay intaasoo nooc soo maha laakiin udgoon baynu ahaa raaixan baa dee loo yahay raaxa ayiba iyo raaxa caynkaas oo waa raaxa udgoon iyo raaxa qarmuun tii udgoonayd laakiin maxay noqonaysaa intaasoo macne yani baa yani urtii udgoonayd baa intaasoo nooc imanaysa laakiin ma haysta haddana lafdi aad ku cabirtid wax kala duwan warka waa garta soo maha saa darteed wax walba lafdi looma dejo walidaalika markay rabaan inay jawaabaan qayd bay samaynayaan oo waxay odhanayaan waa raayaxatu misk iyo socayn ka ormayaan raayaxatu misk iyo raayaxatu wardi iyo raayaxatu cadri iyo raayaxatu waxbaa markaa qayd baa loo samaynaya waxbaa lala ayahay desmo marka lafdi looma hayo macnaha macnaha urta ah ile waxaa carabka ee marka urta ah macaani wuxuu u baahay lafdi loo hayo lafdi looma hayo saa darteed baa wixii loo baahnaa una xaajadu ay jirtay baa lafdi loo dejiyey waxa weeye macno oo dhan lafdi looma dejin hadda xanuunka oo kale markaad xanuunsanayso oo taayso mar caloosha lagaa haya mar madaxa lagaa haya mar gacanta laga war xanuunsanaya unbaa inaad taalo gacanta layga haya mooyaane alamkaa ku haya marka madaxa ku jiro lafdi kuma cabiri karta soo ma markau caloosha ka hayo macno lafdi gaar looma dejin marka lugta lagaa hayo macno gaar looma dejin waxaad leedahay lug bay xanuunaysa madax bay xanuunaya saas maaha abaal bay xanuunaysa waa saas oo kale marka lazaadka iyo macaanka laga hadlayo macaanadu way iyana way farabadan yihiin macaanida macaanadu way farabadan yihin oo wixii macaanka ah intaas soo nooc way ku iman karaan marka waxa weeye dee mid walba lafdi gaara looma dejin intaasu hadalkan oo kusoo ururaya lakin wixii xaajadu ay iyo baahidu ku xidhnayd baa lafdi loo dejiyay oo lafdiga iyo iyo waxa la yaha macnaha waa xee dheer maxay yani macnaha xee dheer macnida farabadan wuxuu yihi walaysa ma ahani likulli macnan lafdun yani laysa lafdun lafdi ma ahaanin likulli macna macno kulligii lafdi uma ahaanin oo macaani aan alfaad lahayn baa jirta bal eh allafdu lafdigii kullu macan macno kulligii ayuu usugnaaday macnahaasoo muxtaajun yani loogu loo baahan yahay ilaa lafdi lafdi loogu baahan yahay macnihii wixii loo baahnaa in lagu hadlo oo saasoo kale yaa loo dejinay lafdi loo dejinay walmuxkamu almutadixu lmacna walmutashaabihu ma staafara allahu bicilmihi waqad yudlicu calayhi bacda asfiyaa'i wlmuxkamu muxkamkii almutadixu lmacnaa kii macnihiisu cadaaday wey kii mid macnihiisu cad yahay wey wlmutashaabihu mutashaabihuna maay aladii kii weeyaan istaafara istaafara allahu alla uu ku gooni yeelay bicilmi cilmigiisa uu ku gooni yeelay waqad yudlicu inuu daawisiiyo oo garansiiyo ayaa la arkaa alle calayhi yani kaas ma staafara allahu bicilmihi bacda asfiyaa'ihi dadka maxaan ku dhaha asfiyadiisa ah ee uu doortay qaar ka mid a inuu tusiyo ayaa la arkay halkana muxkamii mutashaabih buu ka hadlaya oo muxkamka xagga luqada almutqan ayaa la yidhaahdaa istilaaxana waa lafdigii dalaaladiisu markaa ay nafahaanta isaga caddahadoo si duhuur isaga aan u baahnayn wax kaloo caddeeya almutadix lmacna kii macnihiisu cad yahay weya waadix yahay oo marka saa la yahado dee muxkam meel xikaabi baa laga keenado waa shaygii la sugay naskii baa soo gelaya maxaa kaloo soo gelaya daahirki baa soo gelaya daahirki oo macno marjuuxi macno raajixa lakin macnaha raajixa lagu idlaaqay lidaaka soo maraya kaasina waa soo geliyay waayahay mutashaabih marka haddii aayaddii qur-aanka ahayd minhu aayaatun taasuu ishaaray minhu aayaatun muxkamaatun huna umu lkitaab waawkaru mutashaabihaat awkaru mutashaabihaat marka wuxuu le mutashaabihiina waa wix ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa ku gooni yeelay waana dhici kartaa dadka qaarkood inay gartaan aayadda waan soo maqlay oo de qur-aanka labadii macno ee waqfiga meelii laisku taagayey yaa halkan labadan qodob ee masta'sar lahu bicilmihi iyo waqad yudlicu calayhi bacda asfiyahi labadaasu ishaarayaabo dee marka la yidhaahdo wa ukharu mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati waibtigaءa ta'wiilih wama yaclamu wama yaclamu ta'wiilahu ila اllah wاraasikuuna fi lcilmi waxa weeyaan in laga dhigo wowgaas istinaaf laga dhigo oo wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu ta'wiilkiisa ila allah alla mooye cid kale ma taqaano marka caynkaa la yidhaahdo waa mutashaabih ma sta'fara allahu bicilmihi wax ilaahay subxaanah watacala cilmigiisa uu ku gooni yeelay dheh oo sadalka markaa dib socda ko haddii la yidhaahdo waraasikuuna fi lcilmi wowgaas muxuu noqday cadaf oo markaa maxay noqotay waqafku markaa waraasikuuna fi lcilmi baa la isu taagaya soo maa oo wamaa yaclamu taawiilahu ila allah iyo waraasikuuna fi lcilmi socan kama taawiilkiisa ma yaqaan ila allahu alla mooyaane iyo waraasikuuna fi lcilmi un baa yaqaana taana maxay noqonaysaa waqad yudlacu calayhi bacd asfiyaai manaa halkaasu saasu usocdaa oo macnahaasu ujeedaa marka mutashaabihuna wa iska hadal badanyay lakin kulle halka kan iska soo gaabsaday oo hadalkiisu aad buu fara badanya o dee qur-aanka iyo kulliisa ayaa lagaga hadlaa qaarkood ba aimada waxay leeyihiin halka kan labadaa qowl oo ee aayadda ay u kala tawjihiyeen mufasiriintu baaba rag qaarkood ay jamciyeen oo la jamcin karaa ba yidhahdeen waa marka ta'wiilka macnihiisa tafsiirkeedii uu ahaan jiray loo kala xambaaro waa taawiilka mise qaybo u qabsamo saddex haye soo qabo taawiilo maxay dee macne maxaa lagu jeeda taawiilo macna tafsiir ah عاقبة الشيء بما يؤول إليه الشيء خضم بينهم شيئا هي كسد حد فيها يا صرف لفظي هي للدليل ده معنيه لما معنى مرجوع انت الله لكن دليل هي لفظي والله اللي هيو ومعنى احتماله راجع الى الايش الى المرجوع ولكن دليل وطن انت راجع لغايه المرجوع لكن الدليل سمعي بالدليل صدع اسوا لا تقول بدل ما يقينوا ده معناها صح marka waxay leeyihin haddii la yidhaahdo qoladan waqfiga odhanaysa wamaa yaclamu taawiilahu ila allah ta'wiilka ma yaqaano ila allahu alla mooyaane oo dee waraasikuuna fi cilmida istinaaf ka dhiganaysa macnahay ujeedan waa alxaqiiqa alatii yauulu ilayhi shay suu ku dambaynay wey wamaa yaclamu taawiilahu ila allah oo markaa mutashaabih waxaa laga wadaa oo loo jeedaa waxyaabo badan baan markaa dee xaqiiqadiisa la garanayn daatada ilahay xaqiiqadiisa meel yaqaana wa jawaabtu waa maya waan macnihiisa la garanay mogta waa maya istasara rabbi cilmiga noqonaysa mogta waa la garan maayo sifaatka ilaahay kayfiyadooda meel la garanaya jawaabtu waa maya oo su-aalka haddee udhex gelin asmaa iyo sifaatku mutashaabih miya mid kamid yihin la kaamla asmaa muxkama kamid yihin lakin waa la odhan karaa kayfiyada kayfiyada waa maxay waa mujaawa yani ilahi unbaa garan karo waxaad aynu garan karo inagu maaha marka waxay leeyihiin wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah halkaa waqfigaa joojisay ta'wiilka waxaad ku macnaysaa maxaad ku macnaynaysaa wixii caaqibatu shay oo shaygan wuxuu ku dambaynaya oo kaa cidina ma oga oo hadda macaadka aakhiro naarta iyo jannada xaqiiqada inaad garanaysaa oo rumaysana ilah bay nooga warrama waanka waanka wasfigeed baa laysa laakin xaqiiqada shay xaqiiqada dhabta mayu naqaana waa maya taasaas ku fasira waa marka la eego qolada waqtiga uma yaclam tawiil ilaa kadhig qolada isku cadafta oo markaa dee aan wowga ka dhigin maxaan kula istinaafa dhigtay wowla cadaf ka dhigtayna waxay ujeedaan wamaa yaclamu taawiila ila allahi waraasikuunana bimacna tafsiir labis bimacna tafsiir wamaa yaclamu taawiilahu yani tafsiirka ila qur-aanka macnihiisa waa la garanaya tafsirkiisa waa la yaqaanaayo تفسير ما يغان إلا الله يورثكم في العلم ما كانت مفسرين يغانوا دوات مجاهد إليه إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك بابا القويل مركا قاربة تاكو جمعية دو جمعين تاسويت كما عظم ويعولي قال إمام واللفظ الشائع لا يجوز أن يكون موضوعا قال إمام إمام كوحول وفخر الدين الرازي واللفظ لفظه الشائع لفظه فافئ شائعها لا يجوز مبنانا أن يكون إنه أهاضه موضوعا mid loo dejiyey limacnan khafiyin macno qarsoon in loo dejiyo ma banaan ilaa cala alkhawaasi dadka khaaska a mooyaane kamaa yaquulu say leeyihiin muhbituu alxaali yani kuwa xaalka sugaya oo maxay leeyihiin alxarakatu xarakadii macnan macno weeye macnahaasoo yuujibu waajibayo taxaruku daati taxaruka daati daatada iyo jismiga dhaqaaqiisa weeye waxa waajibiya ayaa xaraka la yidhaahdaa intaa dambe oo kamaa yaqul musbitul xaal buu usocdaa muqadimad intaas buu usocdaa qoladaasu markaa rabaa inuu meesha ka saaray waxa wey meesha kuma jiro wuxuu leeyahay lafdigii shaayica ahaa oo bayn alkhaas iyo caam shaayic ku ahaa maaha in la yidhaahdo waxaa loo dejiyey ee macno khafi ah oo aanay garanayn khawaasta mooyaane aanay cid kale garanayn baa loo dejiyey in la yidhahdo warkaasi war saxa maaha sida nimanka ay leeyihiin mubiti awaal muhbiti laxwaal waa niman muctazila ahoo dee kitaabka tadmuriyuhu aada uga hadlaa maaragtay ibnu taymiya raxmat ullahi calayh oo muctasilada waxay qabaan sifaatka ilahi asmadu axwaali waxay yidhahdeen axwaali oo wax maaragtay axwaal bay ku sheegaan kitaabkaas kaga hadlaa markuu maaragtay mawduuc ah oo waatay halaaثun laa xaqiiqata lahuna axwaalu abi haashim وطفرة النظام وكسب الأشعري ريال أسوح على ذلك كروف ما بيو حقيقة مرة انت عفلنا وحقيقة مرة مركا نمان كانوا حيلين انتصارا نكون شغال كان الحركة الحركة إيه ونغلاغ سمع الحركة وشيء مركا نغلاغ عامية خافية فهم تقصوما إذا ما كان كرتا وشيء شايع مركا سيوح كلي حركة وحلوغة شيدا ومعنى واجبين يداتدون يتغاغضوا ee dhaqdhaqaaqa naftiisa maaha warka ma garatee macnuhu waxay leeyihiin xarakadu intiqaalka nafti lama kala dhaqaaqdo saa dhaqaaqdaa le heber waa dhaqdhaqaaqay xaraka ku samayso maaha arrintu caynkaa ma ahee xaraka waxaa la yihahda waa macnan yuujibu taxaruka daat alxaraka waxaa loo jeedaa macno waajibinaya in la dhaqaaqo ayaa xaraka la yidhaahdaa marka wax saxaqii maaha taa caamidu ma fahmaysaa ma fahmaysaa ma fahmi karayso khawaasteedii baa hadda khawaasta isku sheegay baa iyaga ku dhoofi dilka ku fahmiya marka wax saxa maaha marka hadalkan uu leeyahay lafdi shaayaca in loo dejiyo macno khafiya oo aan khaas dhamma cid kala garanaynin sax maaha qoladaas u socda musbitul axwaal nimankaasu meel u socdo oo kale oo raba inay asmaada ilahi sifaadka xoog u leeyihiin hore u socdaan raba inay baabiyaan markaasay waxyaaba noocaas ku macnaysteen marka wuxuu yihi wallafdu lafdiga ashaayicu shaayaca ee macnaha mashhuurka makhluuqa dhexdiisa ku shaayaca laa yajuus ma banaan أن يكون إنه هذا موضوع من ذو شيء لمعنى خفي معنى خفية إلا على الخواص كما يقول سيد هذان مثبتو الحال مثبتو الحال حال وعليك وصغية معيد هذان حركة حركة معنى معنوية حركة رغاغه معناها سيوجب واجبية تحرك الذات ذات وشركة تحرك الذات الشرك إنه رغاغه معنى واجبية أي حركة اللي هذا أي رغاغه نفسه سماه أي مسألة تاسو هذا أنت مدين بالله التوفيق
قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال ابن فورك والجمهور اللغات توقيفية علمها الله بالوحي أو خلق الأصوات أو العلم الضروري مسألة هي هذه المسألة المسألوية قال ابن فورك مثل يا محمد بن الحسن بن فورك آه وأن متكلم هو فقيه وأصولي لغوناها آه عليهي والجمهور جمهوري وهي دادين اللغات لغات توقيفية لغات هو توقيف يعني لغوين كاللغوها اللي هو توقيفية معناها وحلو جيدا لغات اجتهادكم إيمان لغوين كاللغوها الله لكن والنقل وهو توقيفي oo ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ayay ka yimaadeen ee wax istilaaxi oo dadku ay ku heshiiyeen oo iyagu naftooda marka ay isu bareen ma aha kaasi waa qowlka jumhuurta ay qabaan weliba markaa wuxuu fasiraya haddii la yidhahdo marka waa tawqiifiya sidee bay tawqiifi ku noqdeen tawqiifka maxaa la yihahda war garanaya tawqiifka soo maa oo aan ijtihaad ku iman wixii nas ku yimaada aan ijtihaad ku iman naqli ku yimi ayaa waxaa la yihahdaa tawqiif la yihahdaa cibaadadu waa tawqiifiya marka lagu leeyahay macnaheedu maaha waxaa loo jeedaa in ijtihaadkuma timaado cibaadadu ee waa shay nas ku yimi marka jumhuur saasay leeyihin wuu sii fasiraba wuxuu rabaa marka inoo sheego sidee bay tawqiif ku noqdeen callamaha allahu ilaahay baa dadkii baray bilwaxyi waxyibuu ku baray aw amase khalqil aswaati sawdadkii iyo coodkii buu abuuray oo allah subxaana watacala intuu abuuray ayuu tusiyey oo dadkii baray oo ay dad la baray oo iyana ay markaa dee naqliyeen oo gudbiyeen aw amase alcilmi daruuriy yani cilmibuu ku abuuray cilmiga daruuriy daruuriga aan la iska celin karaynin cilmi maaragtay de wax daruuri ah oo arag iyo maqal ku salaysan wacuziya waxaa loo nisbeeyey marka qowlkaas in lugadu ay tawqiifi tahay ila alashcariyi abulxasan ashcari baa loo nisbeeyey marka masaladan lugaadku maxay yihiin ma isilaaxiba waa wax dad ku heshiiyeen mise waa tawqiifi oo waa wax xagga ilaahi subxaana watacaala ka yimi dadka la baray kadibna naqli uun qaarba qaar kale ay kasoo naqliyeen masaladu markaa waa masala khilaafiya jumhuurtu marka waxay leeyihin luqaadku waa tawqiifiya waynu soo maray kitaabkii hore ee ee maraaqi sacuudkuna saas inoo soo sheegay waliba qowlkaas isagu raajix yeelayay nasru wuruudka aynu akrinayni walluqatu rabbu laha qad wadaca وعزوها للاصطلاح صنع fakiraan marka waxyaabahay deliishanaya waxaa kamid ah oo adigu istidlaalaadka u noqonaya wacallama aadama alasmaa yani aadam waxaa ilahay baray maxay asmaa waxyaabihii magacaanti baa ilahay baray kullaha marka waxaa yidhi asmaadaasi dhammaantood xagga ilahay bay kaatay binnas wa afcaashii iyo xuruuftii iyo waxaas dee way daba socdaan oo asmaadu isimku calaamo wuxuu u yahay waxaan dee lagu magacaabay shayga marka la yidhahdo magacaasaa la yidhaahdaa yani calaamo wuxuu u yahay shaygan musamee lagu magacaabay oo waa calaamo ficilkuna isna muxuu calaamo u yahay dee wixii maaragtay samaynayey xarafkuna waa saasoo kale bay kuleeyihin marka aayaddan wuxu dhan baa soo gelayaba oo allama aadama alasmaa kullaha asmaada alfaadii o dhan baa logu jeeda bilahay alfaadii o dhan baa logu jeeda taas waa mi وعلمك أسماء كل شيء حديث البخاري قال هذا حديث الشفاعة أسماء دمان تدبرها الكبار قرن إلهي سبحانه وتعالى آه، وعبي قرن إلهي سبحانه وتعالى آه، وعبي مركي أي وحن إلهي شرع كسودتشن ومرع كسودتشن أي كمقع عابين آلهو إلهي وعبيو إن هي إلا أسماء سميتموها يا ومقع عابكوا أتشبكين كانت ماتين إلهي مقع عابكوا تانادوا وحي كدهنيا waxay kaloo leeyihiin aayadda ilahay leey min aayaatihi ikhtilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fi dalika laaayaat aayaadka ilahay waxaa ka mid ah oo adaalati calaa qudratihi inuu yani kala duwanaanshaha carabadii inu ay kala duwan yihiin carabka markaa kaa hilibkaa maaha oo carabka hilibka yuu kala duwan yihin alsina maxaa loga jeeda marka luqadii nimbaas buu ku hadlaya marka waxa weyan kala duga ilahay baa kala duwado de waa tawqiifa isagaa keenay marka xaggiisa ka yimaadeen halkaasa marka iyo waxyaaba kala dariishadeen ninka la yihahdo asiyuudi kitaabkiisa muzhir fi culuumi luga ayuu masalada ka hadlay kutubtan de usulkuna dhammaantood masalada maaragtay wixii adiladeeda ayawa keen keenaan ay qoloola dariishanayso way marka ilahay baa baray bay leeyihiin qowlka koowaad marka dee marka taana sii tafsiiliyo ama waxii baa ilahay ku baray oo nabiy llahi aadam oo kale waa ka baray ama aswaad ilaahay abuuray oo dadkii la baray oo dabeeteen la maqashiyey oo iyana isgaarsiiyeen weeye ama waaba cilmi daruro ilaahay ku abuuray oo ama ilhaama oo la waafajiyey oo qulubtooda la geliyey oo marka aan iska celin karin arag iyo maqli ku yimi saasay ku tawjihiya waaya masalatun qaal ibnu fawruk wuxuu yidhi waljumhuuru jumhuuri allugaatu lugooyinkii tawqiifiyatu weeyaan bay dhahdeen allamahaa yani waxaa lugaadkii dadka baray allahu allah ayaa baray bilwaxyibuu ku baray aw khalqi laswaadi codadkii abuurkoodiibuu ku baray aw alcilmi daruuriy aw khalqi lcilmi daruuriy cilmi daruuri ah oo maxaan ku dhahdaa ilaahay subxaana watacaala u waafajiyey buu ku baray wacuziya waxaa loo nisbiyey marka hadalka noocaasa iyal ashcariy baa loo nisbiyey isagoo kelima marka rag badan ayma qaba hadalka وأكثر المعتزلة اصطلاحية حصل عرفانها بالإشارة والقرينة كالطفل وأكثر المعتزلة وقال أكثر المعتزلة المعتزلة أكثر كود وحيد هذين اصطلاحية لقوينكو واصطلاح وعلويشي oo xasala waa xasila cirfaanuhaa garashadooda iyo macrifadooduna bilishaarati farkufiiqiya tilmaam buu ku xasilay waalqariinati qariino ayuu ku xasilay wadalika tusaale ka tifl ilmiya kale wey nimankii marka masalada horta ilaa lix qowl baa taqriiban halkan matni kugu sheegi doonaayo kaata qowl baynu kasoo baxnay qawlka labaadna waa kan qawlka labaad wuxuu leeyahay nimankii muctasilada akarko akarkoodu waxay leeyihiin luqadu ama luqaadku waa istilaaxiyo oo macnaha dadkii baa heshiis ku ah waa dadkii baa ku heshiiyey oo waxay im ummaddu ay dejisay qof bani aadinaa dhigay oo dejiyey ama majmuuca dejisay oo ku heshiisay wixii kalena markaa iyagun bay kasoo guuriyeen oo ishaare iyo farkufiiq iyo qaraa-in iyo ayaa lagu gatay oo qaraa-inta waxaa kamid a de marka la yihahdo ilmiya wax la barayo o kale qolkii oo meel kitaab uu yaallo ee waxaad leedahay kitaabka ii ken ya haata alkitaab wax kani meesha ma yaalaan marka muxuu soo qaatay isagu soo qaatay kitaab marka u kartay mid wallahi waa kaa macna noocaasoo markaa dee isbarid ah se ilmaha yarba dee marka wax la barayo hooyadii ay waxu barto oo say marba waxaa leedahay kaalay hoo joojo ay marba saa taa barka usiinayso ya marba ashar bay ka saaraysa mogta marka dambe waa kaa ku hadlay waxay leeyihin saas oo kale weeyaan oo luqadi waa istilaaxiyo wa akthar muctazila wa qaala akthar muctazila waxay yidhahdeen istilaaxiyatun istilaaxiya weeyaano waa shay heshiis lagu yahay oo dadku ay ku heshiiyeen oo bani aadamka ku heshiiyo dejiyey xasala waa xasila cirfaanuhaa yani luqada garasho luqaadka garashadoodii bil ishaaraha tilmaam laysu tilmaamo iyo ku hasilo lagu helay iyo walqariinati qariino qariinadu markaa dee waa un daliil saas oo kale tilmaanta waxaa keen waxaan qaba saas oo kale ka ifli wadalika sara ka ifli waxyaalaha daliishada waxaa kamid ah wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisaani qawmi rasuul kastaan soo diray waxaan ugu soo diray bilisaani qawmi wejku waxay leeyihin waa min rasuulin wamaa arsalnaa min rasuulin ila bilisan waana kalafki siyaaqi nafyo umud bay faa'idaynaysaa oo macnaha waxa weeyaan de wixii waxa weeyaan inay markaa noqdeen luqadii isna haddii lagu baray oo lis- luqadiis lagu soo dejiyey de macnaha luqadii baa dee qadiim ahayd luqadii markaa marka hore jirtay ee tawqiif maahe wax markaa dadku ay heshiis ku yihiin oo luqadii oo jirta ayaa waxay yihiin luqadii oo jirta ayaa waxay yihiin macnahaasay markaa leeyihin ahay laakiin haddii la yahay waa istilaaxiyo waxa la yidhaha atasalsul atasalsul wadowr dowr baa ka dhaala bal waaya qol- qolada waxaas ku heshiin hay nin kale haddana ku heshiin kii ba horreeyay markaa waxaa ka kala de so wix meelaha ku dhamaadaan maaha waxay noqonaysaa marka in wixii cid ee warkii qofka bartay in la helay wayna jirtaa ya haddii kale mid un baa wax baray kana kaas sii baray kaasina kaas xaggee ba la tasalsulku waa dheeraanay marka kaasina waxa weeye marka qowlka labaad oo isna yidhi waa istilaax والاستاذ القدر المحتاج في التعريف توقيف وغير محتمل له والاستاذ استاذ كاس واكيف ابو اسحاق الاسرائيلي وعيري وقال الاستاذ استاذ وحود ابو اسحاق الاسرائيلي القدر المحتاج القدر قدرك المحتاج يعني لو باعنا ولغه لو باعنا في التعريف برشه iyo garasho looga baana tawqiif weeye وغيره ويعني محتاج بدن لو اهينا محتمل له يعني هو احتمالاته اصطلاح iyo tawqiif محتاج بك يا لبدا قال وقال صدحات waa isxaaq ismaaciil wuxuu leeyahay luqadii aan kala qaadno laba kala qaadno luqaadka wax ee dadkoo dhan u baahan yihiin in la baro oo muxtaaj u yihiin oo wixii dee mucda lagu wada hadlayay oo aan qofku ka maarmaynin oo wixii noocaas ahaa kaa maxaa la odhanayaa kaasi wuxuu yidhi waa tawqiif oo waa inuu markaa ku yimi xagga allow ka yimi kaasi waa wixii kalaan muxtaajka loo ahayna muctamilu lahu macnaha wuxuu uga jeedaa yaxtamilu altawqiifa wal istilaax twqiifna waa ixtimaala isilaax inay ku heshi noqdaanna waa ixtimaalaat warkaas bay leeyihin abu wlustad waqala ustad wuxuu yihi alqadr lmuxtaaj qadarka almuxtaaju loo baahnaa oo minha min alugati kamid a fi tacriifi garasho iyo barasho looga baahnaa tawqiifun waa tawqiif weeye waayahay wagayruhu yani kaa muxtaajkaa gayrkii muxtamilun lahu yani waa ixtimaalayaado tawqiifna waa ixtimaala muxuu kalo ixtimaalaya istilaax ay saas wy imise qawl baa halkaa ku haysaa saddex ka jir waqiila qiil wuxuu leeyahay cagsuhu ka cagsi weeye kan hadda dambe kasoo horjeedkiisa weeyaano macnaha waxa weeyaan alqadru lmuxtaaju ilayhi fi tacriifi waa istilaaxiyinka ya qadarka maxaan ku dhahdaa oo dee macnaha loo baahan yahay oo maxaan ku dhahdaa ay u baahan yihiin dadku inay bartaanna kaasina waa istilaaxi وغيره غيركي محونا وإسنا محتمل يا آه محتمل له آه محتمل له أو يعني معناه في اعتمار يا واحد إلى هذا محو اعتمار توقيف استراحة اعتمار وأي هل كان يسد كويسة أفر ده أفر وي وتوقف كثير وتوقف هو كتشوكسلي كثير إن بدن إن بدن هو كتشوكسلي ومعناه هو يعني إيه waxay leeyihiin aqwaasha aad sheegaysaan oo dhan annaga naga daayo waa tawqiifina odhan mayno waa istilaaxina odhan mayno qayb baa intaa ixtimaashana odhan mayno qayb baa tawqiifana odhan mayno annaga waa ka jogsannay xaar dambe jiro oo adiladii wa iska hortimiyo saasay leeyihin tawaqafaba kasiir in badan baa ka jogsay iminsa qol baa ku haysa shan walmukhtaar buu yihi markaa daba saaxibka ninka musanifku walmukhtaaru kala doortay alwaqfu ka joogsasa weeye cala alqaci goyn la gooyo arrimaha lasoo sheegay mid kamid in la gooyo waxa weeyaan waa kala doortay wa ana tawqiifa tawqiifka ay w ay yihiin xagga ilahay wax ka yimi ay aqwa ay yihiin maaragtay luqadu ay tahayna madmuunun waa dani ee qaci faa'idayn maaye laakin dani buu faa'ideeyey oo mar haddii adiladii laayo adiladuna waa taxtamil macaani way ictibaari kartaa waa dani kaasna halkaasu markaa wadaadkiina kusoo gabagabiyey lakin qawlkaa jumhuurka ay sheegtay eed muddo in loo badan yahadoo nasrulwuruudka iyo maaraaq sacuudku saasaad muddo qudhisin soo raajix yeelay kaasaana markaa loo badan yahay lix shantaa qowl lixdaa qowl baa meesha ku jira ayaa waa kala garadeen soo ma dhinaca kale xawalay waayahay مسألة أي هذه تلي مسألة وهي قال القاضي وإمام الحرمين والغزالي والآمدي لا تثبت اللغة قياسا قال قاضي وعيري آه قاضي أبي على صوما قاضي أبو بكر بكلاني أبو بكر بكلاني ولا كذا وإمام الحرمين إمام الحرمين جويني يو الغزالي حامد الغزالي يو الآمدي لا تثبت اللغة yani luqadu kuma sugnaato qiyaasan qiyaas luqadu kuma sugnaato leyi marka masale kale ku hadlayaan waxay leeyihiin luqadu qiyaas ma ku sugnaata mise kuma sugnaato saaka intooda badan waxaad moodaa inaan wax badan oo faa'iido badan aanu ku jirin waayo hadda masaladan luqada ataynu ka soo hadlayay waxba yani waxay leeyihiin qaarkood ee waxaa laga faa'iday waxa layaa dalbu luqa oo yaa iman karta bay leeyihin oo faa'iida waa ku jirtaado de haddii la yihahdo masalan luqadii ee waa istilaaxi iyo waa waa tawqiifi waxaa ka dhalanaya ba waa qalbu luqa oo haddii istilaaxi wax la weheshiye ay tahay mar hadduu hadduu doono isqi isqililma buu odhan doonaa naagti laga furan isqililma waa talaaq oo naagti waa furan tahay oo isqililma dee si weeyaan say tahay mee dee saas anagu aan maarata ufahamsanahay saasaan jiisku nahay macnaha saan su naqaana waa garatay soo ma marka qalbu luqa baasha in la bedelo haddii la weheshiis هو كده يبنى القلب والطراق كيسكن كيسكن الماء القلب بيتك وكل يعني ما ما مرات كيسكن الشراب هاي أما يسكن الماء قال حمد كده بناه وأبنك وحريسية وحرطة يا ما كان معاندي وحكي من قلب اللغة فايدة وكش ده خلاف كبير ليه وتاسك أي مكان لأنه عليه واحد بدل الفائدة خلافكم تشريه ومسألة طويل الذيل قليل النيل بيقولون كده بس كان هذا تراهم فايدة بدل كنتم halka marka waxaa kaloo ka hadlaano leeyihin qiyaaska luqadu ma ku sugantaa mise kuma suganto horta marka hore waxyaala isku waafaqsan yihiin baa jira si aad u ogaata markaa mawdica nisaac waa halkee horta asmaa ulaclaam khilaaf kama jiro in aan wax qiyaasi gelaynin asmaa ulaclaam yani asmaadi muxamedun zaydun waa lagu ijmacsan yahi waayo laysat macquulata macna ila waxa qiyaaska laa macquul macna waa mugti muxamed baan hebel u baashi qiyaaska waa hebelna ka qiyaaska taasaan hebel maxamed ani ah maxay noqonaysa قياس مكان محمد يا عبد يا أسماء سوكرو أسوكرو وعيك يا أسماء وصفات سنة كان دي حيرا العالم وكاسو العالم وكان يرتاجي هو نوع عاسنا وعيد هذا ينوع على قياس كل ما يو أو دي سيدة بقفك وقياس وحكو سعطاء وحكو سعطاء وحكو مضطرب بيستطارو عالم كالغوني وكي وكي علم العصمة وكما كو علم العالم لوران كلام qofaan cilmiga cilmka akademiya loo qiyaas qadan karo loohan kara marka qofaan cilmiga hal ereyshi kara way suuro gelaysata jawaabtu waa mada saa darteed ba waxawaya muctazilada oo kale iyo meelaa lagu radinaya ka mantaa iyagu waxay leeyihin markay asmaada ilahay ka hadlayaan ila way diidan yihin sifaadka suma diidana ma oqolaa mugti marka waxay leeyahay caalim oo kale marka qaadir oo kale waxay leeyihin waa waa alle waa qaadir bidaatihi oo qaadir maaragtay qudra ku jirta waa qaadir biqudra oran mayno ya qaadir biqudra oran mayno laga maxaa maynaa waa qaadiru bidaatihi waxay ka cararayaan sifada qudrada ya alla waa caliim caliim soo ma aha laakin dee caliim sifatu lcilmi anagu ma ogeyne waa caliimun bidaatihi oo haddii uu ku sifoobay sifa iyo may kala harayaan daat ma daatiga sifa kala haraysa oo qofka bani aadamkaas taqaana qof aan caalim ahayn yaa caalim oranaya wayleeyahay marka qof aan caalimi caalim odhan karaa jawaabtu waa maxay waa mayad haddayna iswaalayn qofku marka uu caalim noqdo oo cilmi yeesho ayaa waxaa looya waa caalim soo saas ma saa darteed waxa weeye sifada ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay isimkan iyo sifadan waa waasan oo daatadiisu hadduu alla caliim isimkaa leeyahay oo caalam uu yahay isimka caliim ah dee caalimna waaya oo waa sifatulcilmina waaliya marka halka macaanida noocaasa ku jirta oo dee laga laga carray marka waa in la yihahdo asmaa sifaat sifa caalim iyo qaadir iyo kuwaas oo dhami qiyaas meesha kuma jiraan waxa weeyaan oo cidda lagu magacaabayo sifadii bay leedahay maxaa taa meesha ka imanaysa hadalku meesha ka jira waalkeed hadalku wuxuu ka jiraa waa marka isim sifa ah isimka waxaa loogu magacaabay wasfiga uu leeyahay dartii unbaba loogu magacaabay asaariq saariq soo tug maaha cid ka samee saariq la yihahdaa maxaa saariq la yihahdaa kii tuga kii wasfiga laga helay soo maa kuwa noocaasi way kuwa soo gelaysa markaad uu qiyaasku laga hadlaya qiyaaskaan gelaysa geli maayo oo waxay u socdaan ma fahan meesha loo socda wayn fahantahay hadda masalan marka la saarif waa ninkii tuugaa soo maaha bal nabaash ka waran nabaashkii tug ma ohan karaa mise ohan kara mari nabaashka yaa garanaya haya kan xagaalaha saganaya hadda goor dee la baxa un kafantii waxaa guranaya reer beelaha nabaash baa la yihahdaa nabaashkii marka lugadii carbeed waxay ku leeyihin nabaashkii luga ahaan saariq ma la odhanayaa oo saariqow maxaad ahay saariq wuxuu ahaa ninka waxyaabahaas waxade ee si khufiya ah akhdul maali bikhufiya shaygo xiljimismigiisii ku jiraa baa si khufiya wuxuu haday nabaashkiina dee isaga qudhiisu muxuu haday shay maaragtay meel ku xadhaysano maaratay xiljimismigi shay u haday horta sharciga xagga iga dhiga luga ahaan ma odhanaynaa nabaashkii waa saariq luga ahaan oo marka la luga ahaan ma odhanayna maxaa looga jeedaa macnaha waxaa looga jeedaa inagoon hadda meel kaba soo marin baa nabaashku yahay saariq waayo lafdiga saariq baa maxaan kuhay looga qiyaas qaatay nabaash waxaa looga qiyaas qaatay lafdigaa saariqo mar hadduu ninkii nabaasha u haday saariqun hoos geli adaan meel kala aadin wasaani soo ma oo xukunka haddaynu sharci ahaan qaadnana ma waxaynu nabaash uga qiyaas qaadanay qiyaaskii sharciga miyaynu marsiinay mise waxaynu marsiinaa luq ahaan baa looga qiyaas qaato bal sharciga xagga iga dhiga marka hore waa dee tuug ahaa oo haddii la sharciga ha lagu qaadana waxa weeyaan qiyaasku wuxuu ku imanayaa xaggii ila ilahi baa yidhi wasaariq wasaariqda faqad waa qiyaas oo lama odhan marka waxaa been haye saariqu ninki muxuu ahaa ninkii tuugaa waxaday oo nabaash nabaashka iyo markaa saariqa ma ka dhexeeya waxa l waxaa rabaa arkaanta qiyaaska ee alfarc walasl walcilla walxukm soo ma ahayn saariqa waa asalka waa kan nabaashna waa farci cilladu marka maxay tahay waa waa waa sarqada la xaday marka waa wixii la xaday oo markaa dee laga- lagala baxay maal kufiya lagula baxay weeyi oo meesha cilladi waa jirtaa sarqadu waa muuqataa halkaasina xukunka heleshinay marka waxa weeye xukunkaas waa qiyaas sharci ka qiyaas sharciga la yihahdaa kaynu ka hadlayna marka muxuu yahay isagu waa qiyaas lugawi oo bal kan sharciga xagga iga dhige marka horeba nabaashow saarig ma soo gashay halkaa mesha laga hadlaya misal badan baan ka karatimay ninkan waxaa leeyahay khamriga oo kale khamrigu markuu soo degayo waxyigu asiiru lcinab cinabkaa asiirka ka yimi khamri loo yaqaani waa kale soo ma haddaba waxaa la hayaa waxyaaba maaragtay maandooriyaal ah oo khamri ah khamrina luqa ahaan waxa weeyaan maa khamara caql wixii caqliga dooriyaa khamri la yidhaahdaa asiiru cinabkuna khamri buu ahay caqligu doorin jiray oo marka haddii hadda la helay wax maandooriye ah oan asiirul cinab ahayn ee ama wax kale laga sima waa xishad baa la yihahdaa waa geed ka qudhiso maandooriya ama afyuun baa la yihahdaa cocaine baa la yihahdaa waxa doontaba dhaqaat baa la yihahdaa wixii noocaas ahaa kuwaa ma wa qiyaasanaynaa khamrigii luqa ahaan waa fahantay soo ma oo ma odhanaynaa khamri oo xashishadii waa khamri ila ilahi baa inama alkhamru walmaysiru walansaab walariju oo markan xashishadii waa khamri leenahay de waxa weeyaan khamru ma khamar caql soo ma ahayn luqa ahaan gacankaas waa khamr ma khamar caql caqliga bedela xashadiina maxay keentay caqliga bedelaysa waayo haddaba xayshadii khamr sooma odhan karno qiyaas marka warkaa luqa ahaan halkaa maka qiyaasayna ma odhanaynaa xayshadii waa khamri waayo khamrigi wuxuu noqday ma khamar caqli buu luqada ahaa xayshadiina maskaxday doorisay waxa weeye wakaa khamri dhiyana mise arrintu waxa weeyaan qiyaaska meesha imanaya qiyaas lugawiya maahe waa qiyaas sharci ah oo waxaa la haleeshiinaya si kale oo dee saa taqiinado khamrigii iyo waxaynu sheegaynaa iyo qiyaaskii oo waxay khamri xayshadu waxay xaaraan ku noqotay baabulilxaaq iyo qiyaas sharci ah oo dee arkaanta aynu firnay masalada hadalkeedu waa halkaa nabiidkii baa yimi oo nabiidkii markaa dee khamri ma yihi ma khamri baa la odhanaya nabiidkii oo waxaweye luqa ahaan baynu halkaa ku eegaynaa mise waxaynu eegaynaa maxay waxaynu eegaynaa xaggii haddii bakuuriya sharciga masalada haddaba warkeedu halkaas ku socda warkaa waa fahnen soo ma halkaasa marka la isku hayaabo wuxuu yidhi markaasaba qaal qaadi iyo waimaam alxaramayn iyo walghazaali iyo walaamidiyu laa tasbut tasbut lugatu lugadu kuma sugnaato qiyaasan oo nabiidkii hadda odhan mayno waa khamri waa saanta soo ma oo xayshadii odhan mayno waa khamri oo nabaashka odhan mayno waa saariq luqa ahaan waa faanta soo ma lakin waxanu lenahy waxay ku caraaroobeen maxay ku caraaroobeen wakhaalafahum ibnu surayj ninka lihadaa khilaafay iyo wabnu abi hurayrata ayaa khilaafay iyo wa abu isxaaq ashiraaziyu dhammaantood raggaas waa shaaficiye iyo walimaamu raazi way khilaafeen iyagu waxay leeyihiin lugadii qiyaas bay ku sugantaa bay kuasli kaasi mara waaya wa qiila qiil wuxuu leeyahay tahbutu alxaqiiqatu tahbutu way sugantaa alxaqiiqatu xaqiiqadii bilqiyaas bay ku sugantaa lalmajaazu majaaziisa ma kuma sugnaado marka halkan horta aqwaashu de waxa weeye qawl waxaa ku jira meeshan taqriiban ilaa afar qawl baad moodaa inay ku jiraan oo qawl waxa weeyaan almancu waa kaa marka hore kuu sheega kuma sugantaa qawlna waa jawaaz oo waxa weeyaan way ku sugantaa marka raggaa ku tegay waa jawaaz ba wuxuu leeyahay min xaysu luga iyo min xayu sharcu kaa saaraya marka halkaas waa kaa dhigaya waa marka sharca waafta ay ku dhigtay laakiin saddex inay tabaad moodeen fiicantood dee sharci waa ka duwan yahay luqadii in markaa laba laga kaa dhiga halkaas oo sharciga gaarkiisa loo saaro oo la markaa dee taqsiimka la geliyo waa laga fiican yahay waayo marka qolyaha ibnu surayj iyo ibn abi hurayre iyo abu isxaaq iyo imaam raazi iyo qolyahaasi waxay leeyihiin qiyaaskii waa weeye luqada waa ku sugnaada qowlka saddexaad wuxuu leeyahay wixii ha loo kala saaro xaqiiqiyo majaaz oo dee way inoo iman doontaa xaqiiqiyo majaazku kusoo socdaa ee xaqiiqadii wixii ah asad marka la yihahdo marna muxuu noqday xaqiiqo marna muxuu noqday ay oo wixii loo isticmaalay ee ee lafdigii hore wixii lafdigii xaqiiqaa loo isticmaalay maxaa la yihahdaa mastacmila yani maaragtay ما وضع له او اللي هو استعمال هذا هذا ما وضع في المعنى الثاني سمعوا مجاز وماي marka wixii xaqiiqa oo macna awal loo isticmaalay waxay leeyihiin kaas ha la yidhaahdo luqada waa ku sugan tahay qiyaasku majaaska samada oo majaasku marka hadii waa durugsan yahay bay leeyihin واللفظ القياس يغني عن قولك محل الخلاف ما لم يثبت تعميمه واللفظ القياس قياس كلفظيgiisu يغني wuxuu kaa deeqayaa can qawlika oraahdaadii ayuu kaa deeqayaa محل الخلاف خلاف كما كيف أتوقع شيء ما شيء بكاتيقيا لم يثبت آن سقنان تعميمه وعميمتان كيس باستقراء استقراء كسقنان لكن وحي أو كسقنا ذي اه تعميم كيس استقراء كسقنا ذي كاس وحويان دي قياس لو سوى الله وضعنا ولكن لي مركا وكورا أون اه وحن محل الخلاف هذا كانوا يرفر مرينهم بخي وجه دارو وحن محل الخلاف كم بخي لين كوشة لكن وحي تعميم istiqraa ahaan istiqraa waxaa leeyahay tatabuc shayga markaa la raaco la daba gabo oo tatabuc lagu sameeyo waxay kusugnaa istiqraa la yihahdaa wixii tacmiim markii la istiqraa lagu sameeyey tacmiimkiisa ku sugmay isagu waxa weeye kaasi uma baahna qiyaas oo tusaalaheedu muxuu yahay wuxuu matalan dee waxaa la yihahda oo kale faacilku inuu marfuuc yahay faacilku inuu marfuuc yahay iyo mafcuulku inuu mansuub yahay iyo kuwaas maxay kusugnaaday lugadii cardanka laba istiqraa iyo tatabuc baa waxaa lagu helay faacil inuu yahay maxay marfuuc mafcuulna inuu yahay mansuub marka wuxuu leeyahay haddii lafdi faacilo hore baan loogu hadlin meeshii la helo lafdi aan hore loogu hadlin faacila ma waxaynu leenahay nimanka wax kasta keenay mugtaa hadatirada ka badantay lafdi aan hore loogu hadlin faacila haddii la helo ma qiyaas baynu ku sugaynaa mise waxaynu leenahay wuxuu soo hosgalay qaacidadii guud ee aynu sheegnay oo istiqraa ku sugnaaday oo qiyaas bay halkiiba iska hosgeli faacil waa marfuucun dheh وهذه لفظ مفعول الله هذا إنه الله فهو منصوب أنه يكون بيني مقياس بين مكان قصوا بينا مثلا وعليه تعالى استقرار الله عليه هو سكري فاسكو شيء وحلا وحنا نوع قيمي وهو يعني يستقر وحكاك فلان استقرار تعميم كيس وحي سأل ما رأيت الدتها قصنا هذا هو صار شقناء ويوم حكي أذكر كذا لكن كاس قياس سبب قلب النصب الله هي ونصب معي وقايس استقرار يتتبع قصنا هذه بالمشكلة واي ومسألة واللفظ والمعنى إن اتحد فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي مثالة هذا كالمثال واللفظ لفظه يو المعنى معني- معنيه بقى لفظه معنى لها إن اتحد هذي السنادان ومدوبان ففيه تفسير تفسير أصبر فإن منع هدود منعيه تصور معناه معناه لفظه يعني سوريسي هدو منعيه الشركة وذاك هدو منعيه إذ أي وحكو ذاك هدو ديدو فجزئي أي فهو كان جزئي بل يرى لفظك هو جزئي وإلا هديك له وآن من إن إن رسول يسنكر شريكه وإذك له يقول يسنكرته آن من إن فكلي كل ويه وكان قصة شيء تقسيم كصاد وقصة تفصيلية إلا معنى وقول جزئي كل بنقرة مركا كل يوم حاتي جزئي يوم حاتي وكاسي مركا جزئي قبل هذا ما لا يقبل في الدين على الاشتراك حق الدين يقول عن الاشتراك الكريم ومعانا لها قادن كرين صورة مكا لفظك لفظك مكا لقود واقع معني يسو انا اشتراك جلي كرين يا ايه لفظك معنو باي متحد يشين كاسو عاد يا جزء بان ليدا هدا ودي هذا سعيدي خارج زيدي اسمك عالمك انه عارفة ايه محان كود هذا انا رسول يسكر معانا قد زيد مكا لتما سوفد وقود عماي ميو معنا بدنا اشتراك ميادين وصورة يسنكرا وزيد وكا وسعيد وكا وعلي وكا كاو عليها بيقول معي وعليها لا جزئي هدو ديدو اه إنه مركا شركة قرواسة حديث سآل من إنين هدار من إنين إن لفظ قاسي شركة ويلان كرو هدار من إنين إن معناها مشترك سوق لي كرو وحبا دنا يسوه سقلي كرانا كان معاه هذا kulli baa la yihahdaa warkaadaan soo ma ila soco marka kulligu wuxuu noqonayaa kullu mafhuumin dihniyin laa yamnacu tasawuruhu mawqici min wuquuci shirka ayaa la yihahdaa mafhuum kasta oo dihniga ku sugan oo aan mancinaynin inay laga suraysa aan mancinaynin laga suraysto waxa la wadaagsi kaasaa kulli la yihahdaa sabab muxuu insaan insaan ka waran marka lafdiga insaan ku dhawaa macaanidii badnayd hadday sinaadaan haddii macaanidii badnayd ee kulliga hadday sinaadaan waxaa la yidhahdaa mutawaadi mushakikun baa la yidhahdaa in tafaawata macaanidii badnayd ee kulligu lahaa hadday kala tagtagsanaadaan mushakik baa la yidhahdaa way markaa tawaadu maxaa noqonaya tawaaducii waxa weeyaan masala hadda haddaan soo qaadano insaan oo kale de insaanku waa mutawaadi waa kulliyun mutawaadi sababtu maxay tahay de insaaniya ka wada dhaxaysa zayd iyo camar iyo jaamic iyo fulaan waxaasoo markaa soo tiriso kulligood maxaa ka dhexeeya insaaniya soo kama dhexayso mid insaaniya aan lahayn miyaa jiro baxaya waxyaaba kale kala duwanaadeen lakin insaniyadda waa ka dhexaysa haddii markaa macnihii kulliga ah ee wax baani soo galeen afraadiisii nisbada ka dhaxaysa ay noqonaysa tawaafuq oo aan markaa kala tag lahayn ee mustawa yihiin o siman yihiin waa l maaa la yihahdaa mutawaadi baa la yihahdaa haddii afraaddii kulliga soo hoos gashay ay xaggii macaanida ku kala tagsan yihiinna maxaa la yihahdaa mushakik baa la yihahdaa oo masala nuur nuurun nuurkaas muxuu noqonaya horta iftiin soo maha iftiinkaas ma kulliga mise waa juzi juzi aye bala suuraha say juzi ku noqotay juziga waxaan iska oga inuu yahay mataxda lafdan oo macna lafdi macna markaan nuur ku idhaahdo lafdigaa nuur hal macno kali ku dhacaya miya haye waa kulli kulli maxaa meesha yaala nuuru shams maxaa yaala nuuru qamar maxaa yaala nuuru kaaradaa maxaa yaala nuuru shumac maxaa yaala imisa nuur baa dee yaala ya kawaakib aduu dee wado marka marka afraadiisaasi tusaale kaan kuu soo celiyay su-aal kale nuurka marka afraaddaa soo hoos gashay ma mutafaawit ba mise waa mutasaawi mutafaawit qoraxda nuurkeeda iyo dayaxa nuurkeeda kala waran kaladuwan kala waa isku mid kala duwan qoraxda dayaxa nuurkeeda iyo maxaan ku dhahay xidiguhu kala duwan kala kala duwan layrka nuurkiisa iyo faanuuska nuurkiisa kala duwan kala kala duwana mushakki dhe markaa وبالله التوفيق wuxuu yidhi awalkayn ku joojinay wain wain wain taxda soo maaha waaya wuxuu yihi wain tacadada wain tacadada famutabaayinun wain itaxada almacnaa duuna allafdi famutaraadifun waaya wain tacadada haddii ay jiroobaan oo lafdigii iyo macnihii ay tacadudaan famutabaayinu ay fahuwa isagu mutabaayin mutabaayin weeye halkan wuxuu qeyb ka yahay ila waxaanu soo sheegnay haddii lafdigu iyo macnuhu ay itixaadaan soo mahayn haddii ay tacadudaan oo tiroobaana bal ka waran oo maxaa tiroobaya lafdigiina waa tiroobay macnihiina waa tiroobay tusaalu muxuu yahay marka alinsaanu walfaras hadda alinsaanu walfaras marka la yidhaahdo lafdigii waa mutacadid soo maha jawaabtu waa haa waa insaankuna dee waa waa lafdi maxaan ku dhahay faraskuna isaguna waa lafdi gaar ah macnuhuna marka insaan la yidhahdana waa qof bani aadama marka faras la yidhahda maxaa loo jeedaa waa xayawaan marka wuxuu uhi in tacadadaa haddii lafdigii iyo macnihii ay tacadudaan oo tiroobaan famutabaayinu ay fahuwa isagu mutabaayin baa la yihahdaa oo maxaa mutabaayin loo yidhi macnaha waxa weeye way kala duwan yihiino dee lafdi iyo macna waa ku kala tageen lafdina waa ku kala tageen macnana waa ku kala tageen saas darteed ba waxaa loo yihi mutabaayin waa yahay wain itaxada almacnaa duna lafdi famutaraadifun wacaksuhu in kana xaqiiqatan fiihima famushtarakun wailaa faxaqiiqatu wamajaazu wuxuu leeyahy wain itaxada haddii ay midoobaan almacnaa macnihii duuna lafdi lafdiga la-aanti yani waxa midoobay waxa weeyaan waa xaggii macnaha lafdiguse waa ka duwan yahay famutaraadifun baa la yidhaahdaa oo wuxuu halka ujeedaa shayga mutacadidka ahi waa lafdigii shayga mutaxidka ah ee midkiina muxuu yahay waa xagga macnihii hadda waxaynu haynaa macno iyo lafdi soo ma ogid marka waxaa mutacadida lafdigii baa mutacadid ah maxaa maxaa mutaxida macnihii kaa maxaa la yidhaha mutaraadif baa la yidhahdaa in kastoo qaarkood culimada yidhahaanba luqawiyiinta luqadoo mutaraadif ma laha oo si kale u kala sheegaan lakin sida saxa mutaraadif waa jira alinsaan walbashar hada bal tawjiih alinsaan walbashar hadda maxay yihin ya waa mutaraadif alinsaan walbashar marka la yidhi dee insaankii iyo basharkii xaggii alfaada way tacadudeen oo insaanna waa lafdi basharna muxuu noqday waa lafdi ko laakiin xagga marka laga hadlayo macnaha ya muxuu noqday ya waa isku mid wey marka wuxuu yidhi an yatacadad alafdu wayataxid almacna wain itaxada almacna macnihi hadduu itixaado duuna alafdi lafdiga la-aantii famutaraadifun ay fahuwa isagu mutaraadifun way isfangelayaano macnaha waxa wey lafdiga hore lafdiga dambu daba socdaa oo macnahan may kala tegin hadda haddaad tiraa masalan algaythu algaythu wal- walmadar haye maxay noqotay taasi mutaraadif waayo gayf iyo iyo madar min xaysu macnaa maxay noqdeen ya waa muttaxid min xaysu alfaadna maxay noqdeen waa mut- waa mutaraadif waa kala tegsan yihin waayahay wacaksuhu in kana xaqiiqatan fiihima famushtarakun wailaa faxaqiiqatu wamajaazun wuxuu uhi wacagsu kaa cagsigii hadda bal u fiirso kii hore kuu sheegay kii u dambeeyey hadda wacagsu kaa cagsigii in kaana hadduu yahay lafdigii xaqiiqatan xaqiiqa hadduu yahay fiihimaa ay fi lmacnayeyni hadduu xaqiiqo ku yahay famushtarakun ay fahuwa isagu mushtarakun weeye cagsigeed macnaha muxuu ujeeda mar haduu ku yihi cagsigii macnaha waxaa waxaa midaysan lafdigii an yataxid almacnaa alafdu dhe an yataxid allafdu wayatacadad leesh almacna ay waa cagsigu waa aynkaa ee lafdigii ayaa midoobay macnihiina waa tacaduday marka kaasuu tafsiil sii gelaya wuxuu leeyahay isaga qudhiisa la sii kala qaadaya haddii markaa lafdigan midoobay ee lafdiga waa mid eh waxa weeyaan haddii loo dejiyey mid walba macnahan hadda tacaduday mid walba xaqiiqahan haddii loogu dejiyey asalkiisii fa mushtarak wey hadda masalan qur soo qaado qur waa lafdi keliya soo maha